habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawiyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen salaase ah bisha maarj ee sanadka labada kun shan iyo labaatankuna waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka v o a somaly com idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha maraykanka oo maanta ku saabsan khudbadda state of the union oo uu caawa jeedin doono madaxweynaha maraykanka donald trump marka ta ugu horraysa badanaa waxay dhacdaa dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar bilowga bisha saddexaad laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo waxyaabahii u qabsoomay
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dadka deggan wajeer iyo mandheerah oo samaynaya dibadbaxyo ay uga cabanayaan koronto la'aan iyadoo qaar ka mid ah dadka ku nool mandheera ay u tallaabeen dhinaca buulaxaawe ee soomaaliya si ay u soo helaan baraf iyo biyo qabow waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore kusoo dhowaada warkii dunida xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa maanta oo salaaso ah sheegay in uu si buuxda u taageerayo kuna faraxsan yahay hindisaha carabta ee lagu doonayo in lagu xoojiyo taageerada dibudhiska marinka khaza hindisahan ayaa lagu soo bandhigayaa shirmadaxeedka degdega ah ee jaamacadda carabta oo maanta ka furmay magaalada qaahira dowladda masar ayaa soo jeedisay qorshe dib u dhis oo ku saabsan marinka khaza kaas oo ka soo horjeeda hindisaha uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump ee ah in khaza laga dhigo meel loo dalxiis tago iyada oo la rarayo dadka deegaanka xamaas ayaa ka filaysa shirmadaxeedka carabta ee qaahira in uu qaato door wax ku ool ah si loo soo afjaro dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira khaza kuwaasi oo ay sababtay israa'iil laakiin dhinaca kale ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isniintii shalay sheegay in xamaas ay la kulmi doonto cawaaqib aan la qiyaasi karin haddii aanay sii daynin lahaystayaasha ku jira marinka khaza hadalkan ayaa yimid xilli ay sii adkaanayso xaaladda heshiiska xabad joojinta iyadoo xamaas ay ku eedeysay israa'iil in ay si ulakac ah u fashirinayso dadaalada nabadda netanyahu ayaa sidoo kale sheegay in la joogo wakhtigii dadka khaza la siin lahaa fursad ay uga baxaan gobolka isagoo hore u taageeray aragti uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa xalay ku dhawaaqay in madaxweyne donald trump uu hakiyey gargaarkii militari ee ay dowladda maraykanku siinaysay ukrein sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa qoraal email ah oo ugu sheegay v o a in madaxweyne donald trump uu caddeeyey in diiradda uu saarayo nabadda waxaanu intaasi raaciyey in ay doonayaan in saaxiibada maraykanka ay arrintaasi xoogga saaraan sarkaalkan oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegaya in maamulka madaxweyne trump uu hakiyey gargaarka hubkan ukraine si dib weegis loogu sameeyo kaalmada maraykanka sidoo kale loo hubiyo ayuu yidhi tan iyo inta ay gacanta ku hayso goor sii horreysay oo isniintii shalay ahayd ayuu madaxweyne donald trump sheegay in heshiiska macdanta naadirka ah ee ukraine uu muhiim u yahay sii wadista kaalmada uu maraykanku siinayo ukraine faahfaahin dheeri ah oo arrintan la xiriirta ayuu tilmaamay inuu kaga hadli doono khudbadda la wada sugayo ee caawa uu kula hadli doono xubnaha labada aqal ee koongareska maraykanka hakinta gargaarka hubka maraykanka ee ukrain ayaa imanaysa maalmo yaruun kadib markii madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha ukrain ay hadallo kulul isku weydaarsadeen xafiiska madaxtooyada ee aqalka cad xilli ay mas-uuliyiinta ka hor joogeen kaamarooyinka telefishinada caalamka madaxweyne trump ayaa riixay in uu si dhaqso ah loo soo afjaro dagaalka ukrain waxaan ku celiya halkaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa riixayay in si dhaqso ah loo soo afjaro dagaalka ukrain iyo ruushka halka madaxweyne volodimir zelenski uu muujiyey cabsi ah in xalka trump ee joojinta dagaalku uu guul siinayo ruushka dowladda ruwanda ayaa weydiisatay boqortooyada britain in la siiyo konton milyan oo bound oo u magdhow ah kadib markii heshiiskii soogalootiga ee hore loo gaaray la laalay sida uu sheegay ilawareed ku dhow dowladda ruwanda salaasada maanta ah dalabkan ayaa yimid kadib markii london ay hakisay qayb ka mida gargaarka ay siin jirtay ruwanda sababo la xidhiira dagaalka ka socda congo markii uu xafiiska la wareegay bishii julaay ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha britain ayaa buriyey qorshihii xukuumaddii hore ee conservativeka kaasoo ruwaandaha lagu siin lahaa lacag ay ku qaabisho muhaajiriinta sida sharci darrada ah ugu nool boqortooyada britain intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a shacabka ku nool magaalada mandheera iyo wajeer ee waqooyi bari kenya ayaa samaynaya dibadbaxyo ay kaga cabanayaan koronto la-aan joogto ah xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan magaalada mandheera ayaa dadka qaar waxay u gudbeen dhanka deegaanka buulaxaawo ee dalka soomaaliya si ay u helaan biyo qabow iyo baraf haddaba falastiin axmed iimaan ayaa khadka skybe-ka ee wajeer waxa ay ku wareystay wariyaha v o eda axmed xuseen
falastiin gobolka waqooyi bari kenya khaasatan maamulada mandera iyo wajeer kuma xirna korontada qaranka ee waddanka oo loo yaqaano national grid sidoo kaleta waxay isticmaalaan dadka shacabka matoora matoorahaas oo waktiga inta u badan aan xamili karin isticmaalka ama haddaad fiirisid dadka shacabka inta u badan waxay qabaan dukaamo waxay maaragtay waxaa jiraan warshado yaryar sida darteed korontada ayaa marka waxay iska noqonaysaa koronto aan joogto ahayn marka dhibaatooyinka ugu weyn waxaa weeye in gobolladan waqooyi bari kenya ay ku xiriirsaneen korontada qaranka ah oo national gridka ah falastiin
marka goor sii horreysa waxaa gobolka booqday madaxweynaha kenya ballanqaadyuu sameeyey oo ay ka mid tahay arrimaha korontada maxaa ku dhacay ballanqaadkii madaxweynaha muxuuse ballan qaada markii hore falastiin madaxweynaha bishii hore wuxuu soo booqday sidaa sheegtay gobolka waqooyi bari kenya ballanqaadyo korontada ku saabsan ayuu sameeyey taasoo dhan mashruuc lagu qiyaasay inay dhan tahay ku dhowaan konton iyo afar milyan oo doolar laakiinse mashruucaas ayaa hadda waqti xaadarkan aan maaragtay diyaar ahayn waa un barnaamij gadaal damba laga suurtagelin doono inkastoo asaga naftiisa uu sheegay in koronto la-aanta waqooyi bari kenya ay kaga dhici doonaan wakti un lagu xiriiriyo mise lagu xiro sida wadanka kale oo kenya oo ah korontada qaranka ah laakiinse gobolka hadda wajeer ahaan ama maamulka wajeer madaxweynaha waktigii uu imaanayay wajeer wuxuu keenay matoora oo ah laba matoor laakiin labadaas matoor ayaa hadda ma xamili karaan naftooda ma xamili karaan isticmaalka korontada madaxda gobolka ayaa waxay sheegeen in labada maamul oo ah garis oo ah mandera iyo wajeer ay u baahan yihiin afar dhibic shan megawatt taas oo ah sagaal megawatt laakiinse hadda wixii la haya ay tahay saddex megawatt marka waad dareemi kartaa dadka dhibaatooyinka ka hasta hadda waqti xadarkan oo bisha ramadaan lagu jiro falastiin marka kasakoo in bisha ramadaan lagu jiro waa sidee jawiga ama cimilada deegaanka xilligan waqti hadarkan xaaladda way kacsan tahay maadaama dadkii oo ku faraxsaneen ama ka caraysan koronto la-aanta ayaa shalay iyo maanta waxay sameeyeen dibadbaxyo oo ay kaga ay yani kaga muujinayaan inay ku faraxsaneen arrinta xaaladda hadda taagan isbeddelka cimilada haddaad fiirisid ayaa hadda waqooyi bari kenya zaaid u saameeyey kuleelka ama oraxda kuleelkeeda ayaa hadda wuxuu joogaa soddon iyo sagaal dadkana way sooman yihiin dadka qaarkood ayaa waxay u gudbeenba yani in mandheera ahaan dadka waxay u gudbeenba buulaha xaawo si ay ku helaan baraf mise biyo qabow marka xaaladda way kacsan tahay falastiin marka kasakow in magaalada ay kulushahay baahida intee bay la egta dadku ay u qabaan korontada baahida zaaid ay u weyn tahay koronto la-aantan hadda magaalooyinkan ah mandheera iyo wajeer waxay soo jirtay shanta sano ama lixdii sano oo lasoo dhaafay laakiinse khaasatan waqtiga ramadaanka lagu jiro dadka isticmaalkooda korontada zaaid ay u weyn tahay marka baahida ayaa zaaid u weyn waad dareemi kartaa qoys kastaba oo maaragta koronto isticmaalaya waqti waxay u baahan yihiin biyo qabow marka isticmaalka ayaa kor u kacay taasi marka korontada hadda jirto ama waqooyi bari kenya khaasatan gobollada mandheera iyo garis iyo wajeer haddaan dhaho ma xamili karaan isticmaalka marka dadku hadda la joogo oraxdii oo kulul waxay u baahan yihiin biyo qabow cid kastaba ama qoys kastaba waxay rabaan inay isticmaalaan korontada sidii darteed qoraxdan oo zaa'id u kulul waxay dhibaato maaragta u keenaysaa matooradii waayarihii iyo waxyaalihii isku xirayay kulligood marka taasi ayaa dhibaato keentay dadkana kuma faraxsana
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da axmed xuseen oo u waramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e midowda yurub ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe shan qaybood ka kooban oo loogu talagalay in la isugu geeyo ilaa siddeetan bilyan oo yuro si loo xoojiyo difaaca yurub xilli maraykanka uu u muuqdo in uu dib uga goranayo taageeradiisa muddada fog ee ukrain iyo guud ahaan xulafadiisa yurub warbixin ay qortay wakaaladda wararka e a f b waxaa inoo haya axmed cali sheekh madaxweynaha guddiga midooda yurub arsela vander leyen ayaa talaadada maanta ah soo bandhigtay qorshe shan qaybood ka kooban oo loogu talagalay in lagu abaabulo ilaa siddeed boqol oo bilyan oo yuuro si loo xoojiyo difaaca yurub iyo in si deg deg ah taageero militari loogu fidiyo ukrain kadib markii maraykanka uu hakiyey kaalmadii uu siin jiray kiyef waqti cusub ayaa ina sugaya ayay ku sheegtay warqad ee u dirtay hogaamiyaasha midooda yurub laba maalmood ka hor shil madaxeed la filayo in lagu adkeeyo dadaalada wadajirka ah ee lagu taageeraya ukrain iyo sugidda amniga yurub ee mustaqbalka fog yurub waxa ay wajahaysaa khatar muuqata oo deg deg ah mid aan la arag xilliga dadkeena qaangaarka ah ayay qortay iyada oo soo bandhigtay tallaabooyin lagu maalgelinayo kor u qaadista awoodda difaaca yurub rearm yurub ama dib u hubee yurub waxa ay awood u yeelan doontaa in ay isku geyso ilaa siddeed boqol oo bilyan oo yuuro si loo dhiso yurub ammaan ah oo adkaysi leh ayay ku tiri shir jaraa-id oo ay ku qabatay magaalada brussels halkaasi oo faahfaahin ay ka bixisay qorshaha ay soo jeedisay qorshaha qeybtiisa koowaad waxa uu soo jeedinayaa in midooda yurub uu si kumeel gaara u hakiyo xeerarka miisaaniyadda ee adag si dowladaha xubnaha ka ah ay u kordhiyaan kharashaadka difaacooda tani waxa ay u ogolaanaysaa dowladaha xubnaha ka ah in ay si weyn u kordhiyaan miisaaniyaddooda difaaca iyagoo aan la marsiin nidaamka ciqaabta miisaaniyadeed ee xad-dhaafka ah ayay tiri vanderleyen iyada oo tix raacaysa xeerarka qasbaya dowladaha in ay xakameeyaan miisaaniyaddooda haddii ay jibiyaan heerka loo ogol yahay ee kharashaadka soo jeedinta labaad waa in la hirgeliyo qaab cusub oo maalgelin ah kaasi oo siin doona boqol iyo konton bilyan oo yuuro oo deymo ah dowladaha xubnaha ka ah ururka si ay u maalgeliyaan dhismaha awoodooda difaaca tani waxa ay asal ahaan ku saabsan tahay sidii si wanaagsan loo kharash gelin lahaa oo si wadajir ah loo maalgelin lahaa ayay tiri waxa aynu ka hadlaynaa mashaariic difaac oo guud ahaan yurub ka shaqeynaya tusaale ahaan nidaamyada difaaca cirka iyo gantaalada madaafiicda gantaalada rasaasta diyaaradaha droniska iyo nidaamka kahortaga droniska ayay ku tiri qoraalkeeda qalabkan waxa ay dowladaha xubnaha ka ah ku xoojinayaan taageerada ay siiyaan ukrain taasi oo macnaheedu yahay in gargaar militari oo deg deg ah la gaarsiin doono kiyef ayay sii raacisay qeybta saddexaad ee qorshahan waxa ay diiradda saari doontaa in miisaaniyadda hadda jirta ee midooda yurub loo adeegsado maalgelinta difaaca tani waxa ay dowladaha xubnaha ka u ogolaanaysaa inay u adeegsan karaan sanduuqyada loogu talagalay horumarinta gobolada saboolka ah ee yurub loona weeciyo dhinaca difaaca arrinta afraad waxa ay khuseysaa bangiga maalgelinta yurub oo dalalka midooda yurub doonayaan in laga saaro xayiraadaha deynta ay saaran shirkadaha difaaca taasi waxa ay u sahli doontaa warshadaha difaaca inay helaan maalgelin ballaaran si loo dardegeliyo waxsoo saarkooda qaybta ugu dambeysa ee qorshahan ee shanaad ayaa waxa uu xoogga saarayaa in la dhiso isbahaysi keyd iyo maalgelin ah oo u sahli kara shirkadaha difaaca inay si fudud u helaan maalgelin si ay u horumariyaan waxsoo saarkooda tallaabooyinka midooda yurub ayaa imaanaya ayadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu dhowaan si toos ula xiriiray ruushka si uu xal uga gaaro dagaalka ukrain taasi oo mugdi gelisay mustaqbalka kiyef islamarkaana yurub gelisay xaalad walaac leh shir madaxeedka brussels ee dhacaya khamiista kaasi oo daba socda wadahadlo deg deg ah oo dhammaadkii isbuucii hore lagu yeeshay britain oo ay sidoo kale ka qayb galeen dalal badan oo yurub ah ayaa imaanaya xilli yurub ay wajahayso suurtagalnimada ah in maraykanka uu dib uga gurto taageeradiisa muddada fog ee ukrain iyo guud ahaan xulafadiisa yurub waxaan ku jirnaa waqti taariikhi ah oo aad khatar u ah ayay tiri vanderleyen waa xilligii yurub ay doorkeeda qaadan lahayd waxaana diyaar u nahay in aan qaadno tallaabooyinka laga maarmaanka ah ayay kusoo gebagabaysay
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inuu warbixintaasi inoola socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a muslimiinta maraykanka ee ku nool gobolka illinoy ayaa bilaabay soonka bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo lagu dhawaaqay xukun dembi ah oo lagu riday nin ku eedeysnaa inuu dilay wiil lix jir ah oo ahaa falastiini maraykan ah wariyaha v o eda kane frobro ayaa warkan inoo diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya
iyadoo asxaabta iyo xubnaha qoysku ay isugu yimaadeen salaada jimcaha oo lagu tukaday bannaanka maxkamadda countiga wel xeerbeegtida gudaha maxkamadda joogtay ayaa wax ka yar sagaashan daqiiqo waxa ay dood ka yeesheen kiiska dilkaasi kaasi oo argagax ku riday bulshada muslimiinta maraykanka ah ee gobolka illinoy joseph zuba oo toddobaatan iyo saddex jira ayaa lagu helay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey oo ay ka mid yihiin dil iyo sidoo kale dembi nacayb ah kadib markii uu si naxariis darro ah mindi ula dhacay wiil lix jir falastiini maraykan ah wadiic alfayuumi islamarkaasina uu dhaawacay hooyadiis xanaan shahiin ma aqaan in aan farxo amaba aan xanaaqo haddii ay tahay inaan ooyo ama qoslo aabbaha wiilkan yar ee dhibanaha ah cuday alfayuumi ayaa wariyaasha la hadlay kadib xukunka waxaan ahay aabbaha wiilka waxaana iga baxay wiilkaygii waxaana dareemayaa in go'aankan uu soo daahay ma jiro xukun wiilkooda u soo celin kara aamina barhuumi waxay ka tirsan tahay ururka aan faa'iidadoonka ahayn ee muslim civic coalition waxaana ay ka mid ahayd dadkii ka shaqeeyey sharciga wadiic resolution ee uu bishii sebtembar aqbalay aqalka sanadka maraykanka qaraarkani waxa uu u aqoonsanayaa dilka wadiic inuu ahaa dembi nacayb ah oo ku salaysan inuu ahaa falastiini muslim ah dilku wuxuu dhacay toddobaad kadib markii xamaas ay toddobadii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii israa'iil weerartay kaasi oo lagu dilay in ka badan kun iyo laba boqol oo qof iyadoo xamaas oo ah koox argagixiso uu maraykanku u aqoonsan yahay ay sidoo kale afduubatay boqolaal kale qaraarka wadiic ayaa xaqiijinaya in maraykanku uusan marnabo ogolaan doonin dembiyada nacaybka ku salaysan kuwa islaam nacaybka ah kuwa yuhuud nacaybka ah iyo kuwa ka dhanka ah falastiiniyiinta iyo carabta waatan mar kale aamina barhuumi waa wakhti loo murugoodo wadiic laakiin sidoo kale waa wakhti la isweydiiyo waxa aan qabanayno si aan u hubinno in wadiic uu noqdo qofkii ugu dambeeyey waa wixii uu joseph zuba ku qaylinayay markii uu tooreyda la dhacayay muslimiintu waa inay dhintaan axmed rihaab oo ahaa imaamkii tujinayey salaada jimcaha ee bannaanka maxkamadda tarjumaanna u ah coday alfayuumi waa agaasimaha fulinta ee xafiiska shikaago ee golaha xiriirka maraykanka iyo islaamka tani waa mid ka mid ah dembiyada nacaybka ee ugu xun ee la galay wakhtiyada dhow kuwaasi oo lala beegsaday wiil lix jir ah oo aan waxba galabsan oo dhiganayay iskuulka xanaanada iyo hooyadiis wiilkan ayaa lix iyo labaatan jeer lagu dhuftay tuurrey sida aad marar badanba maqasheen waxaad qiyaasi kartaan arxandarrada halkaasi ka dhacday aad ayay ugu adkeed waalidiintu inay la noolaadaan faahfaahintaasi murugada leh sidaas daraaddeed qalbiga ayaan kala jirnaa illinoy waxaa ku nool mid ka mid a muslimiinta ugu badan ee maraykanka falastiiniyiinta ugu badan ayaa waxay ku nool yihiin countiga cook gaar ahaanna xaafadda bridgeview ee magaalada shikaago oo sidoo kale loo yaqaano falastiinta yar waa kan axmed riyaab oo sheegay in weerarku u gelgelay bulshada muslimiinta maraykanka ah dhammaan dadkeenna waalidiinta ah ee carabta ah ama falastiiniyiinta ah anigu waxaan ahay masri maraykan ah oo muslim ah dhammaanteen waxa uu dilka wadiic alfayuumi noola mid yahay sida carruurteenna maxaa yeelay waxa uu dilkaasi noqon karaa mid ka mid ah wiilashayada riyaab waxa uu sheegay inay socdaan qorshayaal wadiic loogu samaynayo goob lagu xasuusto oo ku taalla beerta carruurta ee xaafaddii uu degganaa blainfield ee magaalada shikaago xukunka joseph zuba ayaa la qorsheeyey inuu dhaco labada bisha mey ee sannadkan aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintii wariyaha v o eda ken frauber halka kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o e da f m t da sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio risala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a lema tefera ayaa codkii uu ka xidhmay markii uu ka hadlayey dhimashada afar caruur ah oo uu dhalay kuwaas oo u dhintay muddo hal bil ah gudaheed kadib markii ay ku dhacay xanuunka malaariyada xanuunkan ayaa ah xanuun laga hortegi karo haddii aanu jiri lahayn dagaalka ka socda gobolka oromada ee etoobiya warbixina qortay v o a waxaa inoo soo koobaysaa sahre cabdi axmed ma jirin wax daawo ah oo loogu talagalay xanuunka maleeriyada oo deegaankeenna ka jira dagaalka dhacay awgiis ayuu ninkaasi beeralayda ah khadka telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka e f b afrika ayaa qiyaastii sagaashan iyo shan boqolkiiba waxa ay ka dhigan tahay in labada boqol iyo kontonka milyan ee xaaladood ee xanuunka duumada ah oo in ka badan lix boqoloo kun oo dad ah ay u dhintaan sanad kastaba lagu arko iyada sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o khubarada ayaa sheegay in xaaladda ay kasii darayso gobolka ugu dadka badan ee ethoobiya ee oromiya halkaasi oo tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii kiisasku ay isdaba socdeen iyadoo isku horimaadyada u dhexeeya dowladda iyo jabhadda oromada liberation army loo yaqaanana ay halkaasi ka jireen kuwaasi oo si ba-an u carqaladeeya ayaa la yiri adeegyadii caafimaadka dhakhaatiirta khubarada iyo sidoo kaleeto shaqaalaha gargaarka ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b in kiisaska xanuunkaasi dilaaga ah ee duumada oo sare usii kacaysa ay ka mahadnaqayaan duufaan dhowaanahan gobolka ku dhufatay iyo isbeddelka cimilada taasi oo sahashay in ay hoos u dhacdo qariinka malaariyada beeralayda nolol maalmeedkooda sida ku tiirsan leema oo kaleeto oo ah aabba leh toddoba caruura ka hor inta uusan cudurkaasi qaadin caruurtiisa afar ka mid a ayaa si gaara ugu nugul xanuunka haatan waxay ahayd xaaladii ugu xumeed ee aan abid la kulanno ayuu yiri leema isagaoo ku nool tuulada yar ee galbeedka dalkaasi ku taalla ee lalistu lovi qoyska leevi oo afar ka mid ah ay qaaday malaariyada ayaa qiyaastii ka mid noqday toddoba dhibic saddex milyan oo xaaladood oo duumo ah iyada oo sidoo kaleetana kun boqol konton iyo toddoba qof oo dhimasho ah ay jirto sida ay sheegtay w h o oo diiwaangelisay bilihii janaayo iyo oktoobar sanadkii hore xaaladaha xanuunkaasi maleeriyada ee gobolka tirooyinka ayaa labalaabmay tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii oromiya ayaa iyadu waxa ay ku dhawaad kala barkiisaskaasi dhimashada ay tahay halka ay ka dhaceen gobolkan fidsan oo isagu daboolaya in ka badan hal meel saddex meelood marka loo qaybiyo dalka ethoobiya dhulkiisa ayaa waxaa burbur lixaadle uu soo gaaray xarumihii caafimaadka sida uu leeyahay gamejo biftu oo ah agaasimaha fulinta ee ururka dhakhaatiirta oromiya ee aan xuduudda lahayn agabkii loo qorsheeyey diiwaangelinta iyo sidoo kaleeto ka hortegista iyo daawooyinka duumada ayaa la hakiyey ayuu yiri colaadda baahsan ee gobolkaasi ku dhufatay awgeed mana jirto wax damaanad ah oo hor leh oo dowladdu ay samaynayso waxayna dowladdu ku dartay ururka oromia liberation army inuu yahay urur argagixiso ah ma jirto damaanad dagaalka oo hor leh ayuu yiri waxaana dowladdu ay ururka oo l a ama oromia liberation army ay ku dartay ururada argagixisada ah wadahadalada nabadeed ee tanzaniya sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankiina waa ay fashilmeen lagese bulja oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee nejo ee galbeedka walega oo ka tirsan meelaha ugu daran ee cudurkaasi dilaaga ah ee malaariyada si weyn uu u saameeyey ayaa sheegay in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee sare u kacday kiisaska xanuunkaasi malaariyada waxaa kaleeto uu sheegay in dhimashadu toddobaatan boqolkiiba ay yihiin lix iyo labaatan kun oo bukaano oo isbitaalada yaryar lagu daaweynayay sannadihii lasoo dhaafay ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii iyo labadii kun iyo afar iyo labaatankii halkii ay ka hooseysay awal wax ka badan labaatan boqolkiiba kiisaskii horey loo arki jiray ayadoo colaadu ay carqaladeynayaan helitaanka daawada ayaa waxa uu sheegay in isbeddelka cimilada sidoo kaleeto ay qayb ka tahay wakhtigan iskuduwaha dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ee ethoobiya ayaa isna sheegay in labadii kun iyo afariyo labaatankii la arkay tiradii ugu badneyd ee kiisaska duumada ah ee dalkaasi laga arkay dowladda maraykanka ayaa waxa ay horey u bixisay ilaa iyo afartan boqolkiiba maalgelinta sannadlaha ah ee caalamka si markaasi loo xakameeyo islamarkaas cilmi baaris loogu sameeyo malaariyada macadda intana ay dib u bilaaban doonto iyo in kaleto wakhtigan gaar ahaan u s aid aysan ka howlgalaynin meelo ka mida goboladaasi tuuladaasi go-doonsan oo iyadu kumanaan maayil u jirta magaaladan washington d c laama ayaa weli murugada waxa uu yahay mid ay haysato wuxuu awoodi waayey in uu beerto beertiisa waxa uuna ku qasbanaado inuu ku tiirsanaado qaraabada si uu markaasi ugu noolaado xaaladda adag ee uu la nool yahay aad ay umahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinisay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad degeystayaa welina kala socotaan waa v o a qoysas barakacayaal ah oo ku nool xeriyo ku yaala deegaamada ama degmada daynila ee magaalada muqdisho ayaa ka walaacsan xaalad cuntayari ah iyo dayacaad haysata xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste walaac dhanka nolosha ah ayay muujinayaan qoysas barakacayaal ah oo deggan xeryo ku yaala degmada dayniile xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan qoysaskan oo meelo kala duwan ka soo hayaamay ayaa sheegaya inay adag tahay xaaladooda nololeed islamarkaana ayan gacanta ku haynin xitaa raashin ay ku afuraan taas oo welwel ku kordhisay maryan qaasim waxa ay ka mid tahay barakacayaasha cabanaya bil soonaa la gaaray oo bil barakaysan ee waxaan isla hayna ma leh waxaa codsan lahayn sidoo dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helnaa marka hay-adaha waxaan ka rabnaa sida oga dhaqsiyaha badan dad islaam oo muslimaan nahay qof lama iyo tobankan soognaayoo maanta de waxaas ku afura aan haysanin dhibaato weyn waay dad islaamaan nahay soogna rasaq dartiisa uma dhaafi karno rasaq dartiisa soonkii bishaas hashaas bil oo naa laga rabo ma u dhaafi karno waxaan rabnaa soonkiina waxaa ku afuri laheen ilmaha yaryarka iyo xaamilooyinka iyo waayeelahani hooy aan kula xaroono
barakacayaasha ka hadlay walaaca ballaaran ee bisha ramadaan hareeyey noloshooda waxaa qayb ka ah xabiibo cumar dhaafyadaa kusoo barakacni gaajo baahi soo magna naaskaya lahaaye wal oo une waxas madaana male bii la-aan hadina inta oo magna soonkii walka afuraa male iyo halkii une iskor hoogna wal oo un meel wal un kusheenaana male ragii une naqo wal us meel kusheenaa male unigii meelii un kukoyne ilaa hadda wal un hayne in la hayne qaftii hoostiya roogno iyin wal ii gacantiya ka jiraa male wal ii nin qabad korta male haddii isin wal nin qabad kortaan wal nin qabada walaalayaalow sidaa kibaahagna owlaadaana uni iskor fuulna wal una aamaan male gogol unka iifdaan hataa ma qabno wal un walki karsadaana on qabne iif oo waxa ee mahaysino soonga nin dheer wal unu haynoo yadaan ka jiraan male xaalado kala duwan oo nololeed ayay la daalaa dhacayaan qoysaska barakacayaasha waa kan cabdulaahi yuusuf maxamed oo sharaxaya caqabadaha ay ehelka u noqdeen hooyi ma haysano mas-uul ma haysano biyo ma haysano mar hore biyo laiska cabi jira waa laiska soo ajibay laakiin hadda een soonkii aana soo galay waa soomaan nahay saa'imiina nahay haddana waxaa nagu soo kordhamay dadka looka barakacayaal ah oo wada sooman ramadaana lagu jiraa waxaan idinku codsanayaa dadkii ilaahay wax u dhiibay oo ilaahay wax siiyey oo islaam oo muslimiin ah waxaan ka rabnaa inayna soo aababiyaan oo waxna siiyaan wax kaafurnana siiyaan wax anaga haysano male haween badan oo korinta carruurtooda keli ku ah ayaa ka mid ah barakacayaasha aan ku booqday xeryaha ku yaala degmada dayniile waxaana haweenkaasi ka mid ah jiijo oo cidina aanay ku taageerin nolol u raadinta lix carruura oo ay hooyo u tahay jiija muumin ismaan jibriil aan ahay lix cunug oo la igu soo furayaan heestaa naaskaygan waa la haayaa garoobaan ahay oo masaakiin oo waxba haysanin oo barakac u joogo dayniile kaamka jamaal hadduu alla yidhaaho waxaan u baahanahay afur iyo saxuur iyo wax un hataa jiif ma haysano darin xunaan ku jiifnaa ilmahaasaa la iigu soo dayacay aa la iigu soo deeriyey wixii dhalana fara kuma haayo meelaan ka shaqeeya iyo meelaan aado midna ma haysto sahre maxamed oo qayb ka ah dadka qoysaska barakacayaasha ku soo dhoweeyey xeryaha ay soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay duruufaha ay dadkani qaabilayaan waxaana ummadda soomaaliyeed ay ka codsatay in dadkan laga samata bixiyo xaaladda ay wajahayaan waa nagu soo barakaceen dadkii degaankaan nahay way noo yimaadeen annagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buushas ku dhisan lahaayeen iyo in nabadgelyadooda uun markaaseeto wixii aan ku dhaarno inaan ku biirino nabadgelyo way haystaan biyo ma haystaan dadkan baad kale ma haystaan waxay haystaan malaha hooy ma haystaan gogol ma wataan ilmahooda unbay wataan caag saddex lee biyo ku shubtaan ma wataan haddana soonkayaaba yimidba annagu waxaanu awoodno male dad annagu masaakiinoo soomaaliyeedaan nahay walaalnimada iyo soomaalinimada unbaan usoo dhoweynay marka dadkan meeshooda ha lagu ogaado walaalayaalo qof walboo muslimo qof walboo islaan oo waxbaxsanaysana dadkan ha soo caawiso waxay ka kari karto ha u qabato gudaha dalka waxaa ku barakacay qoysas badan oo soomaaliyeed kuwaas oo soo maciinsaday gudaha iyo duleedka caasimadda waxaana sida ay nala wadaageen bisha ramadaan ay ka mid tahay xilliyada ugu adag dhanka helista nolol maalmeedkooda maadaama ay shaqooyinku kooban yihiin taasoo ku qasabtay kaalmada ay dalbanayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
nagala socotaan waa laabta af soomaaliga ee v o a ciidamada badda ee isbahaysiga nato ayaa sii wada in ay ilaaliyaan xadhkaha biyaha hoostooda mara ee badda boltiga kadib markii ay dhaceen shilal badan oo lagu waxyeeleeyey xadhkahaasi oo uu ku jirto mid dhowaan dhacday oo haatan ay sweden baarayso wariyaha v o eda vladislav andrej ayaa warbixintan ayaa raacday markabka nato oo ay leedahay oo kormeer ku samaynaya waxaana ay ka diyaarisay warbixintan falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysa maraakiibta dagaalka ee estonia ayaa ilaa dhowaan waxay wakhtigooda intiisa badan ku qaadanayeen ilaalinta xuduudka iyagoo ka baadigoobaya miinada mararka qaar lagu arko sagxadda badda baaltiga iyo saameynta howlgallo samata bixin ah laakiin maalmahan kadib markii tiro aan caadi ahayn oo aada u badan oo fiilooyinka biyaha hoostooda maraha ee waxyeelo soo gaartay ciidamada badda waxay leeyihiin howlgal cusub oo ah ilaalinta kaabayaasha badda halkan waxaan ku aragnaa dhammaan maraakiibta nagu wareegsan iyo dhammaan macluumaadka iyaga ku saabsan tani waa tusaale ahaan waa shay saaxiibtinimo leh tan iyo bilowgii labadii kun iyo shan iyo labaatanka shaqaalaha miina baaristu waxay ka qayb qaadanayeen howlgallada nato ee loogu talagalay ilaalinta badda baaltiga aagga mas-uuliyadoodana waxay ka bilaabataa dekedda tallin ilaa bartamaha gacanka finland waana qiyaastii laba saacadood oo badda ah tan iyo markii ay dhacday dhacdadii fiilooyinka ciidamada badda astoniya waxay geeyeen saddex markab mid ka mid ah waa markabka iyaga sarkaala waxa aanu halkan ka samaynaynaa waa in aanu gaaf wareegno goobta in aanu la soconno dhammaan gaadiidka u socda galbeedka iyo bariga labada dhinacba waxay ahayd biyahaasi halkii ay fiilada korontada ee east link two ee isku xiraysay astoniya iyo finland ay waxyeeladu ku gaartay disembar ka hadda waa shaqada ciidamada badda ee astoniya ilaalinta fiilada labaad ee sagxadda badda gacanka finland haddii wax laga shakiyo waxaanu xiraynaa maraakiibta waxaana sidoo kale la xiriiraynaa maraakiibta haddii loo baahdo toddobaadyadii lasoo dhaafay in ka badan toban fiilooyinka biyaha hoostooda mara ah ayaa waxyeelo loo geystay badda baltiga inkastoo aysan jirin caddayn dhab ah iyo cid loo haysto in ay soo maleegtay weerarkaasi badmaaxiinta qaar ayaa sheegaya in shaki ay ka qabaan in baroosimada si lama filaan ah u soo dhacay ay qabteen ama ay dhaawaceen fiilooyinka badda mara saraakiisha ciidamada estonia ayaa sheegay inay jiraan baaritaano markaasii socda oo lagu xaqiijinayo suuragalnimada in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo laqdabo ah oo lasoo maleegay si loogu dhibaateeyo wadamadan fiilooyinku waxay ku waxyeeloobeen baroosino la soo jiiday maraakiib ganacsi iyo rayid isugu jira oo ku socdaalaya badda inta ay sidaasii sameynayeen ayay baroosinka ku dhufteen fiilooyinkaasi su-aashuna waxay tahay ma si ulakac ah ayaa loo sameeyey mise waxay ahayd shil baaritaan ayaa socda waxaana la baarayaa dhammaan dhacdooyinkaasi inta lagu jiray shaqada ciidamada badda astoniya oo ay weheliyaan ciidamada badda ee finland waxay abaabuleen dhoolatusyo ciidan oo yaryar badmaaxiintan khibradda leh waxay u tahay tababar yar oo dheeri ah xitaa marka ay qabanayaan howlgallo halis ah oo lagu ilaalinayo dhuumaha muhiimka ah ee isku xidha wadamada waqooyiga yurub iyo baltiga
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaas inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa caawa jeedin doona khudbaddii sannadlaha ahayd ee marba madaxweynihii xilka dalka hayaa uu u jeediyey labada aqal ee koongareeska iyo dadweynaha maraykanka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda dibadda ayaa lagu wadaa inuu trump khudbaddiisa ku soo qaato hase yeeshee sidee ayuu dhaqankani ku soo bilowday wariyaha v o eda xuseen maxamed ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey faysal dari oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka minnesota aad baad u mahadsan tahay runtii madaxweynaha maraykanku taariikhda dalkan maraykanka uu jiray waxaa dhaqan u ahaa in uu sanadkiiba mar uu warbixin guud oo uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka inuu siiyo dadweynaha maraykanka iyo labada aqalba waxay markii hore kusoo bilowmantay in arrintani ay ku koobnaato oo keliya baarlamaanka dalka maraykanka kadibna waxaa soo maray xiliyo dalkan maraykanka warbixinta ay ahaan jirtay oo keliya qoraal oo jefferson uu ka soo bilaabay kadibna madaxweyneyaal kale oo maraykana ayaa taariikhdaa bedelay oo haddana dib ugu celiyey in warbixintan laga dhigo mid toos loo baahiyo taasoo diiradda lagu saaro xaaladda uu dalku marayo siyaasadda madaxweynaha markaa talada haya wixii u qabsoomay madaxweynaha markaa talada haya waxyaabahaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigaa iyadoo laga akhriyo labada baarlamaan hortooda maxay tahay ahamiyadda khudbaddan ay leedahay
ahmiyadda ugu muhiimsan ee khudbaddan haatan laga leeyahay horta waa waa laba mid oo midda koowaad waxa weeye madaxweynaha sanadka ugu horeeya ee uu yimaado badanaa laguma magacaabo state of the union warbixin guud oo dalkao dhan la siinaya waxaa lagu magacaabaa kulan wadajir ah oo labada aqal la siiyo oo labada aqal oo laga wado sanadka iyo baarlamaanka dalkan maraykanka marka ta ugu horeysa badanaa waxay dhacdaa dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar bilowga bisha saddexaad laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo waxyaabahi u qabsoomay iyo waxyaabaha uu higsanayo
maxaa la filayaa in madaxweyne donald trump uu khudbadda caawa ku soo qaato arrimaha ugu muhiimsan
runtii khudbaddan caawa waxay noqon noqon doontaa sida la filayo khudbad aad u dheer madaxweynuhu wuxuu haatan xilka hayay muddo aad u kooban oo sidaan ognahay madaxweynahan haatan dalka taladiisa hayaa wuxuu la wareegay xilka labaatankii bishii koowaad ee lasoo dhaafay marka muddo aad u yar buu xilka hayay laakiin waxaa laga filayaa in uu labada aqal ka soo horjeediyo sidaan horena u sheegay kulankani wuxuu noqon doonaa kulan loogu magac daray joint session oo uu labada aqal ka hor jeedin doono uu ka duwan yahay magaca state of the union looguma yeedho badanaa kan koowaad waxyaabaha uu ka hadli doono oo uu diiradda saari doono oo haatan lasii lasii saadaaliya caawa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo trade policy inuu arrintan ka hadlo canshuuraha waxyaabaha imanaya dalkan maraykanka khaasatan wadamadii uu kusoo rogay canshuuraha qaar badeecadda in lagu kordhiyo sida canada mexico wadanka china iyo meelo kale arrintaas waa la filayaa inuu diiradda saaro waxaa kaloo la filayaa inuu ka hadlo arrintan socdaalka ayaa la filayaa oo dadkan soo galootiga ah iyo iyo siyaasaddiisa uu ku joojiyey sugitaanka uu sugay xuduudaha dalka maraykanka iyo waxa uu damacsan yahay arrintaa inuu soo bandhigo waa laga sugayaa waxaa kale oo ayadana aad looga sugayaa inuu ayadana diiradda saaro arrinta dhaqaalaha oo runtii dadka maraykanku ay aad iyo aad u filayeen waxyaabihii lagu doortana ay ka mid ahaa in dhaqaalaha wax laga bedelo marka siyaasaddiisa ku wajahan dhaqaalaha dalkan maraykanka waxa uu ka bedeli doono oo meelo badan taaban doono dhaqaalaha maraykanka oo meelo badan ku taaban doono ama ha noqoto arrimaha xagga gaasta iyo iyo in gaasta maraykanka uu oo meelo badan oo ka mida oo hore looga soo saari jiray gaas arrimo xagga cimilada iyo waxyaabaha ku saabsan qaarkood in hakad la geliyey in siyaasaddiisa cusub siday arrintaa u wajahi doonto marka arrimo badan ayuu soo qaadan doonaa waxaa kaloo ku jiri doonta khaasatan waxaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan in dalka ukraine iyo iyo iyo arrintii dhacday iyo dhex martay isaga iyo madaxweynaha dalka ukraine sida caadiga ah yaa u jawaaba madaxweynaha ama ma cid baa ka daba hadasha dhaqan ahaan in mar kasta oo madaxweyne xil hayaa uu arrimaha aan ka soo hadlee faraha badan ee dhaqaalaha taabanaya laanta socdaalka taabanaya arrimaha amniga taabanaya arrimaha dibadda taabanaya uu ka hadlo in waxaa markiiba jawaab siiya shaksi ka socda xisbiga kale badanaa shaksigaas wuxuu noqon karaa guddoomiye gobol ama wuxuu noqon karaa aqalka sare ee sanadka ama wuxuu noqon karaa aqalka hoose caawa dimuqraadigu waxay u diyaariyeen gabadh cusub oo haata lasoo doortay oo magaceeda layaa elisa slatkin oo laga soo doortay gobolka michigan sababta loo soo doortayna waa gobol uu helay buu ahaa madaxweynahan dalka maraykanku marka doorashadeedii ayaa doorasho cajiiba ahayd marka ayada ayaa waxay soo bandhigi doontaa in jawaabta xisbiga dimuqraadiga uu siin doono inta badan dalkan maraykanka waxaa la sameeyaa ra'yu ururin lagu eegayo hadba madaxweynaha markaa jooga heerka taageeradiisu ay marayso khudbaddani arrintaa wax saameyn ma ku leedahay oo saameyn kartaa heerka taageerada madaxweynaha
runtii waxa mar walba muhiim ah in madaxweynaha markuu cusub yahay waxaad moodaa in fursadda la siiyaa ay ka badan tahay markuu dhowr sanno hayo waxaanad moodaa in ra'yi ururinta madaxweynaha maraykanka markii lasoo ururiyey intuusanba xilka qaban dadka ka soo horjeeday iyo dadka taageersan ayaa isuba dhowaaba marka waxaa laga yaaba mararka qaar madaxweyneyaashu markay cusub yihiin ra'yi ururinta taageerada lagu taageersan yahay inay boqolkiiba toddobaatan ama lixdan tahay laakiin trump waxaad moodaa inay aad uga hoosayso laakiin weli markaad fiiriso sanadkii doorkii hore la doortay iyo doorkan marka laysu doorto aad bay isugu dhow yihiin ra'yi ururinta oo boqolkiiba konton iyo dheeraad dadku ay taageersan yihiin laakiin qaabka uu u hadlo baa baa jiheeya mararka qaar oo laga yaabo dadka ra'yi ururinta laga qaaday ka hor intaanu dooda ama warbixinta soo jeedin ay ka duwanaato markuu soo jeediye
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogaga deegaanka iyo kooxda al-shabaab ayaa tan iyo bishii koowaad ee sanadka waxaay ku dagaalamayaan qaybo ka mid ah gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe deegaanada dagaaladu ay ka socdaan laba sano ka hor ayaa al-shabaab lagala wareegay haddaba maxaa keenay in laba sano kadib in mar kale lagu dagaalamo goobo hore loo xoreeyey waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabdifataax maxamuud xuseen duurgal guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo cabdulaahi axmed shiikh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda hadalka waxaa ku horeynaya cabdifataax duurgal waad mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane waa ku salaamaya adiga iyo horta waxaa qasaba mar kasta oo dagaal aad aragto waxaa qasaba in siyaasada related la tahay waa waa sifooyinka waajibka ku ah dagaaladay ka mid tahay laakiin waxa weeye su-aasha la isweydiinaya maxay tahay siyaasada relatedka la oo ku cidda ka dambaysa iyo cidda ay la xiriirto waa su-aal kale laakiin haddaad aragtid dagaalo ama shabaab ha ahaadeen ama kuwa qabaa'il ha ahaadeen ama kuwa xisbiyo iyo guruubya ha ahaadeen ama kuwa dowlado u dhexeeya ha ahaadeen mar kasta waxaa socota interest siyaasadeed oo labadaas guruub ama labadaas qolo ama labadaas dowladood ka dhexeyda ayaa jirta marka dagaalka soo cusboonaaday oo soo laba kacleeyey maadaama deegaanadan hadda dagaaladu ka socdaan ay muddo laba sano iyo abaf ka hore shabaab laga xoreeyey inay maanta ayagoo xawliga intaas le ku socdaay ay dib usoo qabsadaan deegaanadii qaar dowladdana barashar intaas le ay soo saaraan dabcan waxaa ka dambeeya waa qasab barnaamij siyaasadeed ka dambeeya insha allahu dibaana kaga hadli doona waa mahadsan tahay cabdifataax duurgal markan waxaan siinayaa dhankiisa cabdulaahi axmed sheekh haya cabdulaahi kusoo dhawow
laba kun iyo labaatan iyo labadii laga bilaabay ilaa hadda oo laba kun iyo shan iyo labaatan mar ah si doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu guuleystay tareenkiisii labaad dagaalkii bilowday waxaan aaminsanahay weli inuu socdo labadaas sano oo yarka saaxiibka uu sheegay dagaalku waa socday marna ma istaagin maalima meeluu ka dhacayay waxaan aaminsanahay aragti ahaan iyo fikir ahaanba dagaalku weli inuu socdo wax siyaasadoo hadda dana gaara laga leeyahay oo dagaalkan lagula jirana haba yaraatee ma jirto dagaalka laba kun labaatan labadii soo hiiraan ugu bilowday oo galguduud ugu bilowday oo shabeellada dhexe ugu bilowday welina u socdaa dagaalkan marna ma istaagin marna ma la xoobin welina dagaalka waa socdaa siyaasad qaasa iyo dan qaas oo laga leeyahay haba yaraatee ma jirto taas ayaan aaminsanahay aniga cabdulaahi waa mahadsan tahay cabdifataax waa maqlaysaa cabdulaahi waxa uu leeyahay dagaalka marka uu bilowday ilaa maantadan la joogaba ma istaagin haye
dagaalka horta socdaahi waa runta walaalkaygu waa socday laakiin sida uu hadda u socdo iyo sidii uu ku bilowday differencea u dhexeeya way kala duwan yahay muddooyinka dambe gaabu ku jira dagaalku howlgalku sidii la rabo uma sii socon marka waxa weeye anu waxaan aaminsanahay waxaa jira dhowr qodob oo laga yaabo inay saameyn ku leeyihiin dagaalka waxaa ka mid ah khilaafka siyaasiga ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar iyo hogaamiyaasha mucaaradka ah ee ayaguna ku sugan magaalada muqdisho saameyn uu ku yeelan karaa oo dowladda mashquul iyo dhinacaas way kasoo geli kartaa caqabad waxaa kaloo saameyn ku yeelan karaa ciidamadii midooda africa ee amisom ee isbedelka lagu sameeyey dhowaan oo wadamada qaar ka mid ay meesha ka baxeen qaarna saamiyadii ama dhaqaalihii ay meesha ka qaadi jireen ama ay ka heli jireen ay ka waayeen in isjidiid dhinaca doorashada ah iyadoo laga danleeya ay saameydo waxaa kaloo saameyn karaa maxaa yeelay dagaalka waxaa ku wada jira dhowr group macawsleyda ka mid a ciidamada golaha deegaanka iyo ciidamada militariga soomaaliya haddaan dagaalku hal talis uusan ka amar qaadan ama hal hoggaan lahaynna qaladaad badana dhici kara iyo dhibaatooyin badan waxaa lagu jira waa howlgal military howlgal military haddii lagu jirana waxaa qasaba in hal talis iyo hal amar iyo hal hoggaan uu leeyahay ciidanku hal saad iyo hal talis iyo hal hoggaan oo ciidanka hogaamiya iyo hal meel ka amar qaataan haddii laakiin dhowr dhinacay dagaalka soo gasho saameyn ku yeelato wuu saameynayaa marka waxaan horta dowladda soomaaliya waxaan kula tali lahaa hogaanka dagaalka ama istiraatiijiyada hadda uu dagaal ku socdo in reform lagu sameeyo dib ogis lagu sameeyo wax laga bedelo oo dib habeyn lagu sameeyo marka intaasoo qodob aan kuu sheegay iyo kuwo kale oon la fahmi kariba inay saameeyeen dabcan way dhici waa mahadsantahay cabdifataax cabdulaahi haye dhankaada
waa dhegeystay saaxiibkay doodiisa fikirka guud marka laga hadlaa dagaalkaasoo uu bilowday laba kun laba iyo labaatankii waxaan aaminsannahay goboladii hiiraan hadda markuu ka bilaaban gobolka hiiraan markuu ka bilaabanayay waxyaaba ciidanka xoogga taageera waxaa ka mid ah maleeshiyaadka qabaa'ilka mar kasta oo qabiilka meesha deganahi oo dagaalkaas daacad ka noqda waxaa imaanaysa guulaysashada boqolkiiba boqol dhanta barjanta inay ciidanka guulaystaan deegaankan ay xoreeyaan hadda dhibaatada waxaa keenayo siyaasad dhanqaasi qof wataahay ma ku lifaaqmi karo dagaalka laakiin waxa hadda dhibaatadan noo keenaya waxay tahay ee qabiilada qaar oon dagaalkii dhabka ahayn iyo weliba ayago qaar oo tabasho qaba yaa laga yaabaa in dagaalka gadaal uu sii dib dhigto kulamo ay gadaal u dib dhigtana waxaan dareemaynaa in dhibaatada meesha ka imaanayso ee waxaan aaminsanahay aragtida ah in wax siyaasada iyo wax doorasho iyo wax mucaarada midna aysan saameyn karin dagaalka ee laakiin saameyntu ay tahay qabaa'ilaadka oo aan weli rabin in heryada gumeysiga ay iska qaadaan taasaana keenayso ee waa mahadsantiin waa soo gabagabaynaynaa deegaanada ay dagaalada ka soconayaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyo ee, koonfurta mudug een uh, maxaa la dhihi karaa mustaqbalku ay ku dambeynayaan mar haddii ee, dooda bilowgeeda cabdifataax uu sheegay in arrimo siyaasadeed ay jiraan maxaa la isdhihi karaa mustaqbalku ay ku dambeyn doonaan cabdifataax maxamuud xuseen duurgal soo dhowow waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in dadka soomaaliyeed ay guulaystaan een, cadowgan dhibaatada dalka iyo dadkaba ku hayana ee, in ee, ilaahay idankiisa aan ka guulaysan doono laakiin waxaan isleeyahay een, mustaqbalka deegaanada nimankan cadowga laga xoreeyey iyo kuwa ay dagaalada ka wadaan intaba een, waxay ku dambayn doonaan biidnillahi kariim gacanta dowladda een, guul bay ku soo dambayn doonaan laakiin waxaan isleeyahay halgan badan iyo dadaal badan iyo waxaa ka wa- ka sokeeya wadatashi qurux badan in dadka soomaaliyeed iyo midnimo ay muujiyaan haddaan la midoobin oo tafaraaruqa iyo beelaha qaar iyo een- een mucaaradnimada iyo iska horimaadku horta dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan dagaalka nimankan lagula jiraa mucaarad ma lahan waxaa laysku mucaaradayo ama laysku khilaafi karaa waa nidaamka siyaasiga ah ee dadka ka dhexeeya iyo waxaas waa imaan kartaa laakiin dagaalka lagula jiro nimankan waa waajib muqadasa waa difaaca iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa la difaacaya qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya waxaa waajib ku ah inuu dagaalka doorka uu ku leeyahay iyo inta uu ka qaadan karo karaankiisa inuu ka qaato waxyaabaha kale laisku qabsado laakiin dagaalkan in khilaaf siyaasiya laga dhigo ama mucaarada ha aado ama muxaafada ha aado marna sax maahan waa in loo midoobaa midda kale waa in xiriirka diblomaasiyadda ah ee dowladda dhexe ay iska hagaajiso si aan faragelin loogu samayn howlaha gudaha daaqilka waddanka gudihiisa ka socda Een, marka waxaan isleeyahay insha allahu tacaala guulay ku dambayn doontaa ummadda soomaaliyeedna waa guulaysan doontaa Een, waana ka gudbi doonaa dhibaatada iyo dagaalkan een, saameynta lagu yeeshay bismillahi kariim v o a waa mahadsantihiin aad iyo aad aan ku mahad celinaya waa mahadsantaha cabdifataax haye gabagabada cabdulaahi axmed sheekh cabdifatax duulga iyo xuseen xasan dhaqan aad baa u mahadsantihiin labadiinaba Een, gabagabadii waxay tahay aniga waxaan kusoo gabagabaynayaa golaanadkayga mustaqbalka deegaanada dagaalada ka socdaan inay gacanta dowladda ku dambeyn doonaan Een, biidnillaahi baari haddii qabiilada iyo dadka deegaanka ay ka go-aan oo dagaalkooda noqdo mid dhab ah oo ka go-an waxaan aaminsanahay in dowladdu meesha kusii dambeyn doonto Ee, wax siyaasada iyo dana qaasa cidda lahna waxa waaye wax maleygu meel ma gaarayo marka waxaan aaminsanahay dagaalkaas mustaqbalkaas dadka soomaaliyeed heeriyaas laga dulqaaday lagu guuleysan doono insha allah biidnillaahi baari Ee, meelaha hadda colaadda ka- ay ka ololsan tahayna waxaan- waxaan rajeynaynaa in bil ramadaan lagu jirayo nabad ilaah subxaana watacaala kusoo dabaalo amnina ka dhigo ilaahina subxaana watacaala amni iyo xasilooni siiyo yaan u rajeynaynaa oo u duceyna dadka walaalaheena intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabdifataax maxamuud xuseen duurgal iyo cabdulaahi axmed sheekh inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasano mid ka mid a qasaa'idka nebi ammaanka ah
السلام عليك مصطفي قولك سمايو السلام عليك رسولك يا رجالينا السلام عليك محمد إلى أمانه السلام عليك رسولك يا رجالينا عليك سمدك أسد عالو السلام عليك السلام عليك سميرك كيف كددالو السلام عليك أسوكيا السلام عليك مسلم كاكي أمور سيدو السلام عليك السلام عليك من تاكيكي نغو بيرو السلام عليك السلام عليك مسلم كاكي أمور سيدو السلام عليك سمانتك إنه بيرو السلام عليك رسولك يا نجعلينو السلام عليك رسولك يا نجعلينو السلام عليك رسولك يا نجعلينو السلام عليك رسولك يا نجعلينو السلام عليك مصطفي قولك سمايو السلام عليك السلام عليك محمد إلى أمانو السلام عليك السلام عليك سمدك أسد عالو السلام عليك السلام عليك سميرك كيف كددالو السلام عليك أسوكيا مجالينو السلام عليك مسلم كاكي أمور سيدو السلام عليك السلام عليك من تاكيكي نغو بيرو السلام عليك السلام عليك سمدك أسد عالو السلام عليك السلام عليك سميرك كيف كددالو السلام عليك سميرك كددالو
qasaa'idkaasi nebi ammaanka ayaan kusoo gebagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahadaa laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo